sali allaahuma calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd suuratu yaasiin qaybaheeda dambaynu maraynay aayadda saddex iyo afarta wakhalaqnaa lahum min mili maa yarkabuun wakhalaqnaa lahum waxaan u abuurnay maa yarkabuuna waxay fuulaan oo min milii doonidoo kale ah marka doonyo kale way noqon oo tii nuuxoo kale ah waxaa kale noqon kartaa gaadiidka kale la fuulo ee uu ka mid yahay geela iyo fardaha iyo gaadiid kale in imika wadaanaba wa in nasha haddaanu doono nuqriqhum waanu hafin doonaa buu lahay falaa shariika lahum markaa malaha wax u gurmada waxay u qayshadaan oo idhaahdaan hebelowna soo gaadh ma jiro walaa hum yunqaduuna idina badbaadin mayso inqaadku waa badbaadinta cid loo qaylo dirta iyo qaylo laftigeed iyo cid badbaadisaatoona ma jirto nin lahay haysto ilaa raxmatan minna naxariis xagga iyaga ka ahaatay iyo wa mataacan uraaxayn ilaa xiinin ilaa muddo loo raaxeeyo mooyaane inuu ilaahay naxariis xaggiisa ka siiyo ku nabadgeliyo intii muddo ana uu u raaxeeyo taasi waa midh jiri kara laakiin ma helayaan cid kala gurmada wa idaa qiila lahum gaalada marka lagu idhaahdo ittaquu ka cabsada maa bayna aydiikum waxa idinka horeeya wamaa khalfakum iyo waxa idinka dambeeya lacallakum turxamuuna si la idinku naxariisto kadabuu watawallow wey idaada jawaabteeda markaasay sii jeedsadaa waxa idinka horeeya waxa idinka dambeeya dee aakhira waa ka horeysa adduunyaduna waa ka dambaysa ama aakhira ka dambaysa adduunyaduna waa hortooda marka cadaab adduunyada dhici kara iyo mid aakhira ka cabsada kolka laydhaa ama xumaan hortiinna a ka dhowrsada oo iminka hortiinna taalla oo ka feejignaada iyo xumaana ifka kaga tagtaanoo idinka dambaysa iska daaya kolka la ydhaahdo ka cabsadoo dee ka durka si la ydinku naxariisto markaasay dabeedna dee jeedsadaane afka marooriya macnaheedu waxa wey waana ma qaataan turaalena ma laha ilaahayna kama baqayaan wamaa taatiihim uma imanayso min aayatin mucjizo min aayaati rabbihim ilaahooda mucjisooyinkiisii ka mid a ama aayaadkii qur-aankaa ka mid a ilaa kaanuu waxay noqonayaan canhaa mucridiina kuwo kasii jeedsada mucjisooyinka iyo aayaadka u imanaya ee rasuulka loo keenaya sala allahu calayhi wasalam waxba uma taraan wataciyahaa udunun waaciya dhegtii markaa soo jeeda ee furan ee samaacaddeedu ballaqantay bay wax maraan wa idaa qiila lahum marka lagu yidhaahdo mar walba qiila qiila qiila baa soo noqonaysa liannahu qowlkaa muhiima laakiin qaa'ilka kuu doonaya ha ahaado ka hadalkan odhanaya waa kee kuu doonaya ha ahaado cidda hadalkani uu ka soo fulay waa cid khayr tidhi xigmadduna qofka muuminkahay wuu qaataa marka la waaniyo sidanay u rafidaa marka la weydaa qiila lahum kolka lagu dha anfiquu wax ka bixiya mima rasaqakum allah ilaahay waxaanu idin siiye idinku arsaaqay ila ilaahaybaa bixiye oo idin siiye qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay u yidhaahdeen liladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey xaggooda iyagoo farta u fiiqaya oo eegaya waxay idhaahdeen an ucimu orma waxaanu raashisiinaa bay idhahdeen man qaar low yashaau allaahu rabbi hadduu doonayo acamahu uu waxsiin lahaa mid ilaahayba uu qadiyey oo hadduu doonayo waxsiin lahaa sahna waxu siinaa malaafada iblaysalku ka tuuray in antum maa antum idinku ma tihidin bay idhahan dadkiina nawaaninaya ilaa fii dalaalin mubiinin baadi caddaa ku suganti haddii way gaajoonayaana hadduu ilaahay doonayo isagaa waxsiin lahaa ila isagaa in badan bay maqleen ilaahayba arsaaqa ilaahayba arsaaqa arsaaqada isagaa ballaadhiya cidhiidhiya dee ilaahay muxuu qadiyey bay idhahan idan markaa halkaa waxaa ka muuqday sidaa ilaahayba uu ee xusaya tabaaraka wa tacaala ee lagu ceeb waa lagu ceebaynaya qowlkan ay leeyihiin waa nooc ceeba leannahu qadarkiibay u daliishadeen ceebta ay samaynayaan waalixtijaaju bilqadari cala almacaa'ibi hayru jaais wa cala almasaa'ibi jaais wixii musiibo dhaca qadarka waa loo daliishadaa laakiin ceeb uu qofku samaynaya maya bakhaylnimadiisa inuu ku taskiyeeyo qadarka oo uu u daliishado maya waxa kaloonay fahmin qofka maxaa loo siiya adduunyada ilaahay miyuu u waayey ma qofkanaa xun maya waa imtixaan baa loo siiya maalka marka qofka la siinayo iyo marka laga daynayo labaduba waa imtixaan walanabluwannakum bishayin min aljuuci waalkhawfi wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraati wabashir asaabiriin xalla waxaasoo dhan qofka waa la idinku imtixaanaya baa lalii wanabluukum bishari waalkhayri fitna sharku waa faqriga khayrkuna waa maalka ka loo dhiibiyo ka laga qaada labadu waa imtixaanan yihin calaamatu su-aal baa la saaray la eegayo talow jawaabta ma saxayaa ma garanayaa xikmadda xoolaha loogu dhiibay ma aha inuu qofkan xun y ma aha inuu daciif y ma aha inuu aqoon daran yihi kan faraa marano laakiin kullu dalik waa imtixaan weli xikma wayaquuluuna waxay odhanayaan mataa haada lwacdu ballantaasi waa goorma in kuntum saadiqiina haddii aad run sheegaysaan aakhira soo noolayntu waa goorma isa soo noolayntaas maa yanduruuna ma sugayaan buu lahayn ilaa sayxatan waaxida qaylo qura oo loogu dhuftun bay sugayaanoo malagii loo xil saaray uu kaga yeedhiyo siidhigii loogu dhufto weynaa wahum iyaga oo yakhisimuun murmaya ilaa qofkaan aakhiro rumaysta inaan ku tala jirin jaafaajiriqii iyo murankiisiibuu wadaa iyo ka hor imaatinkii xaqa iyagoo sidii u murmaya loogu afuufaya halkaasaad ka aragtay qofka aan iimaanka lahayn aathaar iyo calaamado midna ma anfaco wahum yakhisimuun iyagoo murmaya waa kii nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam iyadoo waraabkii xoolaha iyo tijaaradii iyo ay socdaan oo midi naanidiisa hagaajiye naaniduwa darkan geela lagu waraabinayo mid kalena bacadii uu kala bixiyo on la laabin oon la waraabinin baa loogu dhufanaya markaasaa dabeetana waxa ka dhacaya nin waliba in u dhaqaaqo dhankii kasoo horjeeda falaa yastatiicuuna buu ilaha yidhi waa kan ka warramay rabbi ma karayaan tawsiyatan dardaaran ay reerahoodii u dardaarmaan walaa ilaa ahlihim reerahoodiina yarjicuuna uma noqonayaanba mar haddii la helo oo suurtaasi ay la afuufo waa rebelow sidan yeeliya wax basri ma jirto way dhammaatay reer loo laadanayaana ma jiro kol hadday suurtaasi timaado tii adduunye la odhan jiray waa loo laaday wanufika waxaa la afuufay fi suuri baa la afuufay carooggii ilaahay faidaa hum waaba iyagoo min alajdaati xabaalihii yansiluuna ka soo boodayo ilaa rabbihim u socda ilaahooda xaggiisa arrinkuba waaba intaaba ajdaadtu waa quburaha yansiluunana waa murmudhlaynta markuu ama shayme mur ka soo idhaa ayaa yansiluuna loo isticmaalaya mudh mudh ilaahayba usoo baxeen qaaluu waxay idhaahdeen yaa weylanaa hoogga yaga goblanae man bacasanaa ayaa naga soo saaray min marqadinaa jiifka yagii oo maxay jiif ugu saare ugu sheegeen ile xabaalay ku cadnaan wayba ku cadaabnaan xabaasha لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام قبرك قفك مؤمن كبير بوي بيرا جنبات قال كان بهل بكويه بهلها ناريد كمدة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مالك قيامها نارتها لقليا الأورمية inta ka horaysana wakhtigan laleeya annaaru yucraduuna calayha quduwan wa cashiyan waa goorma ila qiyaamii lama gaarin oo qabriga haddana marqad bay ku sheegeen meelay hurdeen leanna balaayaba balaayo ka subxaanalaysanaysa oo ay ka yaabsantay waxaan dambe ee u bilaabmay markay soo baxeen baa ka daray wixii hore tii hore markaa hurday noqoto intaynuga jeednaa waa inta siinka dul yaallaana wuxuu tusinayaa sakataatu xafsa ayaa laydha afarta meelooda qiraa'atu xafsa la joogsado biduuni tanafus من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وشوكتي أنا مصلحين أوحى لك لسارة يا لبا قيمون هذا كلمة وعد الرحمن إله الرحمن كاوح يبوهي وصدق المرسلون رسوشي إذن شاقي قيامة بنا هم بي شاقي هم ليال بيهاي هذا الكيائري ملايكتي باقو جوابتي إيجا كلا دبريس أما مؤمنين كون كو يرسلين مانتا ayaa ugu jawaabay ama iyaga laftigoodii baaba qirayba oo warin badan baynu isdhigatirnaye hadaa maa wacda araxmaan wasadaqa almursaluun rusushii wax sheegaya run bay sheegeen ilaahay boqorkaana rumaynaya bohdiisiina waata in kaanat may ahaanin buu ilahay ilaa sayxatan waaxidatan waa u dhawaaq keliya waa markii lasoo saarayay faidaahum waaba iyagoo jamiicun dhammaantood ladaynaa agtayada muxdaruun lasoo tubay dhammaantood agtayadaa lasuu keenay jinahum wa insahum wa awalahum wa aakhirahum waa lasuu wada keenay falyowma maanta buu ilaha yidhi laa tudlamu nafsun shay-an nafna waxba lagama gardaroonayo nafna wax laga cawarayaa ma jiro ama la weydaarinaya walaa tujsawna laydinkuma abaalinayo ilaa maa kuntum tacmaluun camalkaad samaynayseen mooye wax kaloo abaali ma jiro balsaa ku bushaaraystabaa ilahay ui miisaankii cadaaladdaa la taagay miisaankii baa la taagay marka dulmigu wuxuu noqon lahaa in qofku waxaan u qabin la saaro ama wax khayruhu shaqaystay laga fujiyo oo laga rifo labada midna ma jirayo waxay dhahay intanoo qoraala iyo intanoo markhaatiya iyo intanoo miisaana intaba loo soo dhigayaa si warkuu cadcabaacdo insaankanina uu qanaco haddaba camalkiibaa maanta soo baxaye talow dad maxay kala mutaysteen taasaa ilaahay muuqaalkeedii horteenna u keenay dad farxay oo kala badbatay iyo qaar werwaray oo walaacay oo alaxda ka jabay ilaahay baa yidhi ina asxaaba aljannati qoladii jannada u saaxiibka ahaa alyowma maantoo qiyaamaha ah fii shuqulin bay ku sugan yihin faakihuuna bayyihin kuwo barwaaqaystay oo ladnaysto raaxaystay marka shuqul maxaa mashquuliyey shuqulku waxa weeyaan wixii la siiyey bay meel ay kala dhigaan waayeen haddii iminka qofka wax badan la siiyo farxadii waa naxdin wuu kala badbataa kolba dhan buu eegaa baa la daymoodkaa badan markaa wuxuunay la dhacsan yihiin waxan ay maanta heleen waa ku mashquulsan yihin hum iyaga iyo wa aswaajuhum ooriyahoodu fii dilaalin hadhadh bay ku sugan yihin calal araa'ika sariira dushood bay muttaki'uuna ku tangiigsan inay ku raaxaysanayaan aswaajtoodu waa ooriyahoodii iimaanka ku raacay halkaa waxaa ka cad in islaantii aakhiro soo noqonayso oo la isku guursanayo on la kala dhammaanayn haddii aa shahaadadii iimaanka lagu rafiiqay liannahu waxa weeyaan dad wada socdo oo wanaag kusoo kifaax qaatay bay ahaayeen fii dilaalin hadhadh aada u fara badan bay tusin sida jamcu tilmaamayo itikaaguna waa qofka kolba dhan u raaxaysta lahum waxa u sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda faakihatun barwaaqo iyo khudro badan walahum waxay leeyihin maa yaddacuuna waxalla waxay sheegtaan bal waxuun sheego waxalla waxay sheegtaanba waa hoo waa hoo waa hoo salaamun qowla min rabbi raxiim salaamun ereygaa salaama oo min rabbin raxiim ilaah naxariis badan xaggii ka yimi ayaa yuqaalu lahum qowlan ayaa la odhanaya ilaahay baa salaamay salaam ilaahay kasoo fushayna waa cajaa'ibkeeday leeda salaamun min rabbin raxiimin qowlan yuqaalu lahum qowlan waa maser meesha ficilka fadhiya waa mubtado sifaysan jumlada uu ka jooga masterkuna khabar ayuu tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamaya lahaa iyagoo iskaba faraxsan baa ilaaha boqorkii uu salaamayaa dabeetana way arkayaan qoyshoodu way qabanaysaa jannada dhexdeeday ku arkayaan wixii kaleba aragtidaasay ku ilaaween liladiina axsanu lxusna wa ziyaada wamtaazul yowma ilaahay baa yidhi kuwii kale ula hadlo wamtaazuu wamtaazuu soocma alyowma maanta ayuha almujrimuuna dembiilayaashow gaar u baxa in badan baa laysu wanaa moogta halkan marka aynu joogno xunbaa isdhex qaaday mid gaala mid kale oo faajira mid kale oo faasiqa kuwaasaaba laga yaaba inay suuq badnaayeen marka halkan la joogaba oo adiga arkayaba waxa meesha ka socda ma wada muwaadin baa la idhahdaayo mid kastoo muwaadin wuxuu xaq u leeyahy in isagu uu maamulna noqdo maamulna loo noqdo raciyadna uu noqdo madaxna u noqdo gaalkiisi iyo islaamkiisiiyo wixii dasaatiirtii oo dhan intaasay wada qoraysa meelay suwanayn ilaahay baa marka yidhi wamtaazu lyowm ayuha almujrimuun awliyadii ilaahay iyo acdaadiisa isku jiri maayaan hala kala baxo canaantii baa bilaabanto alla waxau hi alam acad ilaykum miyaanan idinkula ballamin yaa banii aadama ilmo bani aadamow miyaanan idin amrin oonay ballantaydu ahayn anlaa tacbudu shaydaana shaydaanka ha caabudina inahu lakum caduwun mubiin carow buu idin yahay cadaawadda cadaysta kaa iska ilaaliya sabtaan idin ogeysiiskaasaa kitaab wal iyo rasuul waliba idin siiye marka shaydaanka waxaa loo caabudayaa mar haddii wax kale la caabudoon ilaahay ahayn dadku shaydaan bay caabudeen leannahu ka ku agaasiba waa isaga waan icbuduunii baan idin idhi oon idinkula ballamay aniga ay caabuda haadaa siraatun mustaqiimkaasi waa ji toosa alle oo keligii loo daayo xaqiisa waa cadaaladda dhabta ah waa xaqsoorka dhabta ah waa xuquuqsiinta ugu horaysa dulmiga ugu weynna ilaahay oo laga qaado xaqiisaa wey walaqad adalla waa ambiyey minkum xaggiina jibillan kaiiran khalqi badan afalam takuunuu tacqiluun miya idhaa waxba garanayndaa ilahay sawkan maaha idinla fuqa miyu wax idinka soo reebe bal maanta halkuu idin marinaya eeg marka jibilan jabalahu yajbil jibilku waa waxa weeye khalqiga jabala shaya jibilan macnaha waa ku abuuran waljibilata alawaliin iyo khalqigii hore ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu habeenkii qofka caruusta kula talinayey waxay ahayd gabadhiisa marka ugu horeysu la kulmo muxuu odhanayey mid arostayba mala idinkuma jiro baryahan meelaan xafidsanaynba allaahuma inii as'aluka khayraha wa khayra maa jabaltahu calayha waacuudu bika min shariha wa shari maa jabaltahu calayha waa sharkaad ilaahay oo ku abuurtay ayaan kaa magan galay khayrkaad ku abuurtay ayaan ku weydiistay jabala waa ku abuurid waaray luqaa laakiin macnihiisu caynka afalam takuunuu tacqiluuna miyaydaan ahayn kuwo wax garadabaa ilaahay haadihi tani jahannamo weeye waabay soo taagan tahayba maba fogada halkanay iyaduna ayay ka soo doobiye allatii waa naartii kuntum tuucaduuna laydin yaboohay haddaad tihiin mujrimiintan gaar loo soocayo islowha alyawma maanta haddaba gala waa lagu aburaya bimaa kuntum takfuruuna gaalnimadaad samaynaysan darteedun ku gala ilahay idinma dulmiina camalkii wuxuu gooya waa kane iyadiina waa tan waa isleedihiin alyowma maanta nakhtimu waxaanu daboolaynaa calaa afwaahihim afafkoodaanu gaalada daboolaynaa qorin baa laga siinayaa afka wa tukallimunaa waxaa nala hadli doonta aydiihim gacmahooda wa tashhadu waxaa ku markhaati kacaysa arjuluhum cagahoodi iyo adimadoodu bimaa kaanuu yagsibuun waxay shaqaynayeene camal ahaa iyagaabaa markhaati ka ah taasaa ilahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa xadiid saxiixe maalin buu qoslay ilaa gawsihiisaasi muuqdeen wuu ku xeel dheeraaday markaasuu war miyaydaan su-aalaynba waxaan ku qoslay waxaan ku qoslay wuuri miyuna bani aadama dooda iyo muranka uu qiyaamaha ilaahay la galay oo halkan la ii soo dhigoo la itusiyey malaa'igtiibaa ku markhaati kacday miisaankiisiiyo kitaabkiisiibaa la tusay wixiiba wuu ka soo dulbooday ilaahay ow miyaana dulmi ii ballan qaadin inaad iga nabadgeliso haa ma ogole haddaba markhaati aan aniga ahayn inuu meeshan galo wixii kaleo dhanba markhaatigooda ma ogole nebi iyo malag iyo kitaab iyo cid kale toona kolkaasaa dabeetana ilaahay yidhi dee intan kaleba way kugu filayda kol haddaad halkaa marayso dee malaa macaska xumi wuxuu is yidhi afkan unbaa hadlaba kolkaa ilaahay afka laftiisii ayuu musbaaray laga qufulay arkaantii kale iyo xubnihii kale laga hadlayey sidan aayaddu ay sheegtay baa ka dhacday adinkii iyo gacantii iyo ishii iyo dhegtii iyo mid waliba dhankuu kacay iyo wixii camal uu sameeyeybabu sidii wax rikoord gareeyey ka hadliyeyba kolkuu arkay inuu halaagsameeyba waxa uu leeyahay bucdan wasuxqan lakun allaha idin fogeeyo facankuna kuntu unaadil allaha idin fogeeyo meel baas ka dhaca xubnahanowe dee idinkunbaabaan idin difaacayaan idin doodaye meel jaanaan iskala dhacan wartaasaan ku qoslay uuri kaa guuldarradu ay ku dhacday ilaahay la murmay ilaa la fadeexadeeyey walow nashaau haddaanu doonno buu ilaahay idhi la dhamasnaa waanu tiri lahayn calayhim indhahooda fastabaqu siraad jidka ayay u tartami lahayn faanaa yubsiruun oo sideebay u arkayaan may arkeenba indhahan imika ay leeyihiin ayaa la masixi laha hadduu ilaahay doonayo markaasay solan lahayn baldhaqaaqa dabeedna mabay arkeen waddo walow nashaau mar kale buu ilahay yidhi haddaanu doonno lamasaknaahum waanu bedeli lahayn waanu doorinba lahaynba bani aadamnimadaanu ka kaxayn lahayn calaa makaanatihim goobtooda iyagoo taagan oo dhanna u nuucsan halka iminka ka duryamayaan ee ay ka hadlayaan ay rasuulka kala murmayaan iyagoo taaganba ayaan bedeli karaa buu lahay fama istadaacuu mabay kareenba mudiyan horusocod walaa yarjicuuna iyo dibinoqod midna nuuxsiba may galeenba saasaa ilahay wi tabaaraka wa tacaala awooddiisu waa taa waa dhaadanaya ilaahay awooddiisu ku dhaadanaya dhaawad adag buu dadka u dhigay oonay dhaafi karayn marka dee aakhiraad ayaa laydinka warramay adduunyadanba ilaahay sow gacanta kuma hayo iyaga indhihii qalbiga way beeleene kuwan kale laftigooda ayaan tiri karaabaa ilahay wy damsigu wuxuu noqonayaa habkanuu wejigu u samaysan yabaa qadaadkao kale laga dhigi karaa zayal siijeedkao kale markaasaa dabeedna godkoodii iyo haykalkoodii waxoola masaxmi karaa markaa waxba way arki waayi karaa waxaa kaloo ilahay uu samayn karaa inuu bedelo oo aadanimada uu ka kaxeeyo oo horu socod iyo dibu socod halkaasunay ku engegaan ila qaar doofaariya daayara noqdayba waa laga waramay marka fama staطaacuu mudiyan walaa yarjicuun cid hore u wadaysiyo ciddii u wadaysatoona ma jiro qof ilahay khalqigiisaiyo abuurkiisa uu ka kaxeeyo waa cajaa'ib mucjizaadkiisa gaaladu way arkayaan mar walba ee waxbaanayse ku qaadanayn warbaahintii iclaamka waxay ka warramayaan laba hablooda reer eeraanaho dhankaasunbay iskaga dhegeen dabeedna waxay dhahan war taylan baa khubaro badan oo dhakhaatiiri joogtaaye ha lagu soo kala jaro dabeedna sideed iyo labaatan dhakhtar iyo boqol kalkaaliyaaba konton saacadood ka shaqaynayay markii dambey gacanta taageen ay yidhaahdeen waxba ka qaban kara weyne taxaddi bay u socdeen iyagu inay sumcad ku raadiyaan oo idhaahdaan halkaa ayaa waxa dhanka iskaga dhega iyo waxa wadnuhu waxaysmo oo dhan lagu hagaajiya arrinkooda annaba waxbaanu naqaanaa markaasaa dabeedna ay gacanta taageen ay yidhahdeen waxba waanu qaban kara weyne fama staطaacuu mudiyan walaa yarjicuun ilaahay awooddiisu mar walba way u muuqanaysaa laakinahum yunkiruun ilaahay baa yidhi waman nucamirhu ka aanu cimri siino nunakisu fi lkhalq abuurkiisaanu dib isugu celin afalaa yacqiluun miyaana waxba garanayn baa ilahay tabaaraka wa tacaala sidaasay ti mid kastoo cimrigiisu dheeraado hadda nagsigu baa ku dhici nagsigu waa dibunoqodka bal ninkii weynaa ee soo korayee lalahaa weynow weynow baa lalahaa berigii hore muu soo socday soo socdo waa kan doob buu noqday oo garmadooda oo oday oo sida eryalkunbaabu isku noqdayba asbaxa muradadan mid la isku celceliyey buu noqday ninkii nin u dheeraa ka u gaabanunbu soo baxay araxdii iyo ararciibaa marmaroorsamay dabeetana jilbuhu haysta subxaan allah munakisu fi lkhalq waa taa wey yaa kala toosinaya hore u wadaya cid burushaynaysa iyo cid kaleoo kaaweedaynaysa toona ma jirto afalaa tacqiluun ilaahay baa yidhi wamaa callamnaahu maanaan barin nebi maxamed ashicra gabayga wamaa yembaqii lahu umana habboona in huwa muu ahaa ninkan uu akhriyaya ilaa dikrun waa waxyi ilaahay wa qur'aanun mubiin kalaam cad oo ilaahay uu leeyahay oo dadka loo akhriyaya wax walba iftiimiyey isagana balaaqadiisa iyo waxyi ilaahay iyo kalaamkiisa inuu yahay cad ah liyundira si uu nebigu ugu digo man kaana xayan kii nool ee iimaan yeelanaya ama iimaan leh wayaxiqa alqowl qowlka cadaabkuna ugu rumooba cala alkaafiriina gaalada dadku marka waxyiga la sheego midna wuu ku noolaadaa midna geeri buu ka qaadaa markuu ka gaaloobo labadaasunbay u kala baxayaan xikmadda waxyiga loo soo dejiya dad kalea loogu talagalaye dadkiina saasay ugu kala baxeen qur-aanka nabigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood waxaa ka soo baxaya erayo gawayaag maalin maalmaha ka mida isagoo asxaabta gubaabinaya markuu dagaalada ku jiray allaahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira fakfir ilansaara walmuhaajira sidaasuu lahaa ilaha nolowaata aakhire raggan ila jihaadaya ilaah u dembi dhaaf mar kale iyadoo colkiisii uu jabay oo isagu xagga cadowga u sii ordayo ayaa wuxuu lahaa ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib anagu nebi baan ahay beenna ma ahayna cabdilmualibna waanahay inankiisii mar kale waxau lahaa oo faraha laga dhaawacay ou dhaawac qabo nebigu calayhi salaatu wasalaam hal anti ilaa isbacun damiiti wa fii sabiili illaahi maa laqiiti farun baa tahay nin ku taalloo dhiigtay jihaadna ka calaf qaaday maxaa kale jira wax la warwaraaba ma jiro marka erayadaasi waxay egaayeen gabay laakiin waxaa xusid mudan culamaau shicr ama culimada gabaygu inay halkan door weyn qaateen oo ay miisaameen dabeetana ay yidhaahdeen waa afaraya gabay maaha inaga waa la ninka hebel waar gabay ma yaqaana afaraya inbuu tiriyaabala afaraydu gabaya kuma tirsana marka waa kalaam isku hagaagsan bay yidhaahdeen oo isku yar nidaamsan habkii gabaygana u dhigan awsaantii ma laha ilaa wuxuu leeyahy gabaygu fani dhan baa ka hadloo la idhaha fan alcaruudi waalqawaafi oo markaa lix iyo toban baxar lahoo lagu miisaamo mid walba siintiisa iyo taadiisa iyadoo la siinayo marka awsaantii kuma jira bay leeyihin waa sida khaliil iyo raggii lamid ahaa ee alifay fanigaa isagaa wadcintiisa lahaa ay kaga jawaabeen wey waxaaba dhacaysay mararka qaarkood horta intaynaan taa hore dhaafin waa jiraa qur-aanka qaarkiisa aayaadka qaarkoodoo marka had iyo jeer la akhriyo habudhacoodu uu egaan karo siday isugu sarsiran yihiin balaaqadooda iyo fasaxadooda sidii habudhawaqii gabaygo kale dan lamana odhanayo waa gabay wajifaanin kaljawaabi wa quduurin raasiyaati lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wuu isku sarjaran yihin lakiin tee gabay maaha waa wasdi wuxuu leeyahay waa kalaam isu dheeli tiran qaybtiisa hore iyo qaybtiisa dambe taasunbaa markaa ereyadana ku dhawaaqay nabiguna lamid yahin calayhi salaatu wasalaam wamaa callamnaahu shicra wamaa yenbaqii lahu in huwa ilaa dikrun wa qur'aanun mubiin erayada uu ku dhawaaqay iyo mararka qaarkood kuwayaalahu tiriyada ahay taas jawaabtooda liyundira man kaana xayan wayaxiqa alqowlu cala alkaafiriin qaygina way ku noolaataa oo qofka iimaanka le kaka gaaloodaana waa kaas wuxuu kala kulmaa guulbaro awalam yarow buu ilaahay yidhi miyaanay arkaynin annaa khalaqnaa lahum inaanu abuurnay iyaga waxaanu u abuurnay mimaa camilat aydiina gacmaha iyagu waxa ay qabteen ilaah yadiisa waa u sugaynaa ka dafuri mayno waxaanayn leenahay ka makhluuq oo kale la mid maaha qofku wuxuu ku wareeraa sifaadka had iyo jeer markuu qaato sawirka makhluuq oo kalea ilaahay waa yad wuu leeyahay ooma ka dafirayno laakiin waa mid u gaara awalam yarow miyaanay arkayn annaa khalaqnaa lahum inaanu u abuurnay mimaa camilat aydiina buu ilahay yidhi yaddayadu waxa ay u abuurtay ancaaman isagoo ka mida mimaa camilat aydiina waxyaabaha gacmaha iyagu abuuranayo oo ka mida ancaaman nicmooley baan u abuurnay fahum iyagu lahaa maalikuun way iska leeyihin nicmooleydaa anugu aan abuuray iyagoo aanay gacan ku lahayn iyagaa iska leh waa arigaygiiyo waa geelaygiiyo intii aan dambaabayay daasuu leeyahay goor walba waa daba taagan yihin alla wuxuu ihi wadallalnaaha lahum waanaanu u sahalnay waanu u laylinay daluulku waa laylin faminhaa rakuubuhum fa minhaa bacduhaa rakuubuhum qaarkeed waa kay fuulayeen wa minhaa ya'kuluun qaarkeedna way cunaan xorisaasu noocaysu qaarna hilibnimaa loo cunaya qaarna waxbaa lagu raranaya qaarna waa lagu beertii baa lagu qodaya saasay u kala baxeen walahum fiihaa nicmooleyda waxay ku leeyihin manaaficu dheefo dheefteedu aad bay u badanta caalamkan siiba warshadaha dee waxbaba lama tuuraba kanjaafuleeda lafaheeda haraggeeda hilibkeeda seedaheeda mid walba waa la warshadayna waxunbaa laga dhigaa oo mashaaribu waxay ka cabbaanna waa ku leeyihiinoo canihii qaaliga ahaaya afalaa yashkuruun ilaahay baa yidhi miyaanay mahadnaqayn miyay mahadnaqaan waxaa soo barwaaqo isku hagaagsan bay ka heleen nicmoolaydane miyay mahadnaqaan waittakhaduu min duuni illaahi aaliha inta ilaahay ka sokaysa ilaahayaalbay samaysteen baa rabbi wuri ilaahayaalbaa la samaystay lacallahum yunsaruuna si loogu hiiliyo si loogu hiiliyo dadkana caabudaya waxay leeyihin kuwanaanu nasri ka hella ah kani waa ilaaha lacagto kani waa ilaaha waxbarashado kani waa ilaaha mustaqbalka oo kani waa ilaaha aakhiro ka shafeeco qaada waxaasoo dhan iminka way jiraan caalamkan aynu ku noolah wakti hore haysu dhaafin iyadoo dadku ay sheeganayaan inay horu mareen dayaxa gaareen bay haddana waxaa dul fadhiyaan lacallahum yunsaruun si loogu hiliyo hilimaadku waa uga raadiyaan alla wuxuu ihi laa yastadiicuuna ma karayaan kuwan la caabuday nasrahum inay u hiiliyaan kuwan caabudaya wahum kuwan wax caabudaya lafdigoodu jundun muxdaruuna waa col loo soo tubay lahum sanamyaasha iyagaaba ilaalinayaba maxay waxu taraan kan wax caabudaya laftiisa kan wax ka sugaya ayaaba gaadh ka ah oo in laga dumiye iyo in sanamkan meel laga dhaca iyo in cidijiidha iyo taasuu ka ilaalinaya wahum kuwan wax caabudayaa lahum sanamyaasha jundun colbay u yihiin muxdaruuna loo soo joojiyo meelba uga kacay sidana wax laydhaha l xokayn ilaaliso bushaahar ku qaadato qufusho oo xidhoo furta oo qiiqa ku shidda subxaan allah falaa yaxsunka qawluhum hadalkooda noocaasee gaalnimadii yuu ku yaabgelin yuu ku murug gelin inaa naclamu waxaanu ogaanaynaa maa yusiruuna wamaa yuclinuun waxay muujisanayaan iyo waxay qarsanayaan maa yusiruuna waxay qarsanayaan wamaa yuclinuuna iyo waxay muujisanayaan labadaba ilaahay isku sidoogi waxaa lagaga ciilaaya kol hadduu ilaahay liisteeyey arrinkoodii kuwan abaalmarintiisiina diyaaray awalam yara alinsaanu aadamuhu ama gaalku miyaanu arkaynin ilaahay dafiray iyo awooddiisii annaa khalaqnaahu inaanu ka abuurnay min nudfatin candhuufaadu yar waxaa aabbaha iyo hooyada ka soo baxaya yarba ee laga yaqyaqsoonaya marada laga masaxayo fa idaa huwa khasiim waaba isagoo murmaya oo muriinun isku dayaya in wax caddaysto khasiim waa murmo ilaahay buu la murmo rasuulkiibuu la murmay oo ciddii khayr sheegaysuu la murmay akaa mulxidka ah ee mufsidka ah mubiin markaa wuxuu isku dayay inuu wax caddeeyo miyaanay sidan ahayno miyaanay sidan ahayno bal waxay ku hadlaane kala duduwaneeg ubay ibnu khalaf nin la odhan jiray iyo caas ibnu waa'il oo mujrimiintii waaweynaa quraysheed ahayd ba aayaadka ku soo degeen laakiin kam wa kam dee aad bay u badan yihin mulxidiin caalamkan ku nool oo magacyo kala duwan sheegata falaasifa faylasuuf hebel faylasuuf hebel abalanaa masalan tusaaluu noo sameeyey wanasiya khalqahu abuurkiisiina wuu ilaaway qaala wuxuu hi man yuxyi alcidaam lafahayaa soo noolaynaya wahiya ramiim iyadoo duqadda ah oo burburtay nebiguu la hor yimi laf duuga oo dumaa noqotay intuu meelaha ka soo qaaday oo xoolood xoolaha ayuu saa hortiisa ugu burburiyo markaasuu ihi bal wahiya ramiim waata saasay u burburtee moxamedow bal yaa soo noolayn doona bedelkaasuu sameeyey qul waxaad tidhaahdaa yuxyiihaa waxa soo noolaynaya aladii ilaahay ansha'ahaa awala mara abuuray kolkii u horraysayba iyadan waxbaba ka joogin oon waxba ka bilownayn ilaahay soo abuuray ee soo amaamuray ee isku soo hagaajiyey ee dhiig iyo laf iyo seed iyo waxoo dhan isku soo dhammaystiray awala mara yaa ugu tegay kolkii hore ee ka caawiya halkuu ka eegtay almubdic ilaahaasuun dheh wa huwa bikulli khalqin caliim abuur walba wuu ogyahay abuur walba wuu ogyahay iyo halkuu maray aladii ilaahi weeye tusaale kalea la siinayaae hadduu wax qaadanaye jacala lakum idin yeelay min ashajari alakhdari geedka cagaaran naaran dab buu idinka yeelay fa idaa antum waaba idinkoo minhu tuuqiduun xaggiisa dab ka hursanaya waa taqaanaa inagu waynu geedka maragta laydhaa waynu naqaanaa odayaashii hore isku xoqi jireen labadaa geedunbaa la isku dhufanayaa bul waa kaa afara'aytum annaara alatii tuuruun aantum ansha'tum shajarataha am naxnu lmunshi'uun bal ka warrama geedkaama idinka abuuray mise annaga ilahay waaba abuuray faidaa antum waaba idinkoo minhu xaggiisa tuuqiduuna wax ka hursanayaoo dabbaa meesha ka soo baxay waxaana la yaqaanay dab iyo biyo inaanay kulmin cagaar iyo dab inaanay kulmin waa kan laysu geeyey awalaysa miyaanu ahayn baa ilaahw aladii ilaaha khalaqa asamaawaati waalard cir iyo dhulba ilaaha abuuray miyaanu ahayn biqaadirin mid kala calaa an yakhluqa inuu abuuro milahum kuwanoo kale kuwanoo kale inuu abuuro miyaanu ilaahay karin oo ifkan uu ku abuuro oo aakhirana uu ku abuuro ifka intuu iyaga tegsiiyu qaar lamid abuuri karaa aakhirana iyagoo kale u abuuri karaa aakhirana dee iyagaabuu soo celinaya maya waa karaa balaawe jawaab wuu karaa wa huwa ilaahay alkhalaaqu alcaliim alkhalaaq waa kii abuurid badan alcaliimu kii wax walba ogsoon weye inamaa amruhu ilaahay arrimuhu say ula sahlan yihiin inamaa amruhu arrinkiisu waxa weeye idaa araada shay-an markuu arrin doono an yaquula lahu inuu ku idhaahdo kun ahaw fayakuunu waa la helaya uu ahaanaya arrinkaasa ahaw uu ahaadayba fa subxaana waxaa xumaan ka hufanayo inuu wax kari waayo aladii ilaaha biyadihi gacantiisa uu ku jira malakuutu kulli shayin wax walba lahaanshihiisu ataa haadihi fii malakuut lilmubaalaqa malakuutu kulli shayin shay walba lahaanshaha aada loo yeesheen waxba ku dambayn een sheegasho kale lahayn lahaanshaha shay walba isagaa le gacantiisaana wax walba milkigiisa ku jira wailayhi turjacuun isagaana laydin corinayaaoo dee hortegaysaan ilaahay